The voice of America.
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka oo idinkaga imaaneysa magaalada washington ramadaan mubaarak waa subaxnimo isniina bisha maarso waa kow iyo toban sannadka labada kun afar labaatanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed colaad xasan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan bisha barakaysanee ramadaan oo maanta inta badan muslimiinta dunida u bilaabatay habeenkii qofka xaq ayuu u leeyahay inuu furto ou shaqaysto xaq ayuu u leeyahay laakiin maalintii maqaaxiya lama furi karo ramadaan ha ahaatayaysan ahaanin marka la gaadho laba iyo tobanka iyo barka ama lix saac iyo bar habeennimo kadib hotel aroos lagu dhigi karaa ma jiryo aroos min maqhribkii ilaa iyo lix saac hadduusan ku anficaynin uusan kugu fillaynin iska dhaaf aroos ma'ane wax kalaa ku hoos jireen mar kale ramadaan kariim meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan ayaan hawada idinka leenahay bishuu magaceegu bilaaw mudnaa macbuudku ammaane biyaa ramadaan
haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo jenaraal sare oo ka tirsan ciidamada suudaan ayaa meesha ka saaray xabajoojin dalkaasi ka dhaqangasha bisha barakaysanee ramadaan haddii buu yidhi maleeshiyada sida milatariga u tababaran ee kasoo horjeeda aysan ka bixin xarumaha rayidka iyo dadweynaha hadalkan kasoo yeeray yaasir al cata oo ah ku-xigeenka taliyaha milatariga suudaan ayaa kusoo beegmaya kadib markii ay ciidamada suudaan guula ka sheegteen dagaalka gaar ahaan magaalada umudurmaan waqooyiga bari ee caasimada dalkaasi ee khartuum waxaa kaloo hadalka taliyahan uu jawaab u ahaa baaq ka soo yeeray golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo dhinacyada ishayaa ka dalbanayay inay xabadda joojiyaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan warka ka soo baxay milatariga suudaan ayaa ka dalbaday xogaga r s f inay fuliyaan heshiis bishii may ee sanadkii tegay ay ku saxiixeen magaalada jiddah oo uu sacuudigu dhexdhexaadka ahaa waxaa kale uu militarigu sheegay in hogaamiyaha r s f jenaraal maxamed xamdaan dagaalo iyo qoyskiisa aysan door ku lahayn mustaqbalka militari iyo siyaasadeed ee wadanka suudaan ajaanib aada u fara badan ayaa lagu soo waramayaa inay ku xayiran yihiin dalka haiti kuwaas oo aan awoodin inay ka baxaan dalkaasi oo ay go-doomiyeen kooxo burcada oo hubaysan kooxaan ayaa xiray garoomada caalamiga ah ee dalkaasi iyagoo ku xayiray muwaadiniin ka yimid dalal ay ka mid yihiin maraykanka kanada iyo meelo kale dadka ajaanibta ah ee hayti ku go-doonsan ayaa isugu jira kuwo halkaasi u tegay arrimo la xiriira korsashada caruurta faafinta diinta iyo howlo gargaarka la xiriira dadkan qaar ayaa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah dad doonayay inay halkaasi ka sameeyaan arrimo xagga nabadda ah dadkan qaar badan oo ka mid a ayaa ku xayiran guryo iyo hoteelo mana awoodaan inay ku safraan dhul cir iyo bad toona hayti ayaa waxaa curyaamiyey kooxo burcada oo weeraro ku haya saldhigyada booliska xabsiyada dowladda iyo xarumaha kale ee muhiimka ee dalkaas kooxaan ayaa ka dalbanaya ra-iisul wasaare ariel henry inuu iscasilo madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa si dadban u dhaleeceeyey hadallo dhowaan ka soo yeeray bob fransiska diinta masiixiga kuwaas oo uu ku sheegay in ukrain ay ku dhiirato inay kor u qaaddo calanka cad ee nabadda taasoo la macno ah inay la xaajooto ruushka oo muddo laba sano ka badan duulaan ku haya ukrain khudbad uu habeen kasta ka jeediyo telefishinka oo uu xaaladda ukrain uga hadlo ayuu dhinaca kale zeleniski ugu mahadceliyey wadaadada diinta ee ukrain ee safka hore ugu jira buu yidhi ilaalinta nolosha iyo bani'aadnimada wasiirka arrimaha dibadda ee ukrain dimitro klebo ayaa sidoo kale cambaariyey hadallada wadaadka ugu weyn wadaadada diinta masiixiga waxa uu yidhi calankeennu waa hurdi iyo buluug waana calanka aan u noolnahay una dhimanayno marnaba ma qaadi doonno buu yidhi calan kale si aan isugu dhiibno cadowgeenna kuleba ayaa ugu baaqay boobka inuu garab istaago dhinaca saxsan oo uu ula jeedo ukraine islamarkaana uusan ruushka la meel dhigin halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington ramadaan mubaarak mar kale ayaan hawada idinka leenahay waxaa maanta inta badan dunida islaamka u bilowday bisha barakaysanee ramadaan oo bil cibaado u ah muslimiinta bilashada bisha ramadaan ayaa laga arkay meelo badan oo dunida ah soomaaliyana ay ku jirto bisha ramadaan waa bisha sagaalaad ee bilaha taariikhda islaamka ee hijiriyada waana bil uu ilaahay muslimiinta ku waajib yeelay inay soomaan haddaba waa maxay ramadaan waxaan su-aashaasi weydiiyey sheekh axmed sheekh cumar macali yuusuf oo ah imaamka masjidka maas ee xarunta muslimiinta maraykanka ee washington iyo hareeraheeda walaaladoo mahadsan waxaan dhammaan salaamahayaa muslimiinta meel walbo idaafaha dunida ka joogaan soomka bishan ramadaan waxaa la yidhaahdaa luqada waxaa lagu yidhaahdaa alimsaaku cani shay-i wa tarkih xagga sharcigana waxaa la yidhaahdaa qofka oo ka reebtoonaada waxyaabaha afurinahaya sida cuntada cabitaanka mucaashara zawjiya laga bilaabo fajarka ilaa qorraxda ay ka dhacayso sheekh axmed ayaa mar kale ka warramaya fadliga bisha barakaysan ee ramadaan bishan ramadaan ilaahay subxaanahu watacaala fadaa'il fara badan iyo khasaa'is fara badan ayuu ma aragtay ummadda u geliyey fadaaisha bishan waxaa ka mid ah waa bishii ilaahay subxaanahu watacaala dembiyada ummadda uu dhaafo man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembih dembigoosoo dhan baa ilaahay subxaanahu watacaala ayuu ku dhaafaa abwaabu ljanna ayuu ilaahay subxaanahu watacaala furaa jannooyinka albaabadeeda abwaab raxma raxmadda ilaahay baa subxaanahu watacaala yaa furan albaabada naartana waa la xiraa shayaadiinta ummadda bilaha kaleetoo dhan wareerisana ilaahay subxaanahu watacaala bishan waa uu silsiladaynahayaa walilaahi cutaqaau min annaar ilaahayna habeen walba oo ka mida bisha ramadaan wuxuu xoreeyaa ummad fara badan ayuu xoreeyaa subxaanahu watacaala fadaaisha ayay ka mid tahay sida uu sheegay sheekh axmed ramadaanta oo ah mid ka mid ah rukunada adag ee diinta islaamka ayaa waxay u bilaabatay muslimiin gaaraya hal dhibic siddeed bilyan oo dunida ku nool waxaase jira caqabado haysta qaar ka mida muslimiintaas waa kan sheekh axmed mar kale bishan bilaha kale waxay kaga duwan tahay muslimiinta ghaza ee falastiin oo aad u rafaadsan oo geeridoodu ay aad u badan tahay aada u gaajoonahayaan guryahoodu burbureen yaa muslimiinta oo dhan meel walbay joogaan la xanuunsanahayaan ayagana duco fara badan ayaa masaajidda ma aragtay sida ramadaan ramadaanadii hore ka duwan oo kale ayaa si khaasa loola wajahayaa ilaahay subxaanahu watacaala inuu ka dulqaado culayskaas iyo dhibaatadaas ahlu suudan baa ka mid ahoo bishan lagu yaqaanay dad ahlulkaram ah oo ramadaanka ay ka soocan yihiin si gooni ah ummadaha kaleeto looga yaqaano ayaa iyagana sanadkan xarbi ahli ah ilaahay subxaanahu watacaala qadartiisa ay haleeshay ayagana waa sanad kaga duwan bishan ramadaan waxaa jiro soomaali badan oo soo gashay waddankan oo ayagana ku cusub biia ku cusub ramadaankoodii halkan oo ka duwan ramadaankii ay meelo badan ay ku soomi jireen environmentigii oo ka duwan waxyaabo fara badan oo ku cusub oy la kulmahayaan oo ayagana ayaa jiro bishan ramadaan dhexdeeda mar labaad waxaan leeyahay ramadaan mubaarak muslimiinta meel walba ay joogaan ilaahayna kuwii naarta laga xoreeya allah inagu daro dhinaca soomaaliya ayaa waxaa bisha ramadaan ay sanadkan u bilaabatay iyadoo soomaaliya ay gaartay guulo siyaasadeed oo caalami ah islamarkaana ay soo wajaheen caqabado sida uu qabo cabdulkafaar cabdi wardheere oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed oo bartay xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha maraykanka iyo soomaaliya soomaaliya marka loo fiiriyo ramadaankan iyo keysigii kale wax badanna waa u qabsoomeen caqabado badanna way la soo gudbooneyd sidaad ka warqabto waa tay hadda loo ogolaaday in cunaqabatayntii hubka laga qaado waa tii dayntii laga cafiyey waa xasuusataa oo hadda soomaaliya waxay ku biirtay bariga africa barwaaqa sooranka suuqaas ballaaran waxyaabo badan oo maaragtay runtii shuruuc gudaha ah oo dalka la baasgareeyey ama baarlamaanku ogolaaday oo hay-adaha iyo dibudhiskooda iyo qawaaniin badan oo la gudbiyeyna waa jiraan oo dadku ay ammaanayeen qaarkood hase yeeshee waxay la kulantay caqabado fara badan caqabadaha ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa siyaasadda gudaha oo aad moodo inaan soomaalidu sidii la rabay hadda aanay gobolada iyo dowladdu aanay wada shaqayntii laga rabay meeqaankeedii aanay gaarsiin oo muranyo ay weli ka taagtaagan yihiin siday u wada shaqeeyaan waxaa kaloo iyaduna arrin culus ah oo runtii lasoo gudboonaatay arrintan etoobiya iyo badda ooba loo arkayba in soomaaliya maantayto dhulkeedii la rabo in la qaato oo dowladdii attentionkeedii ama hortabinteedii oo dhan ay ku mashquushay in sidii looga looga celin lahaa arrintaas inay ka noqdaan m o ugii ay galeen etoobiya iyo somalilan ay galeen marka caqabadahaas iyo weliba waxaa sii dheer in dowladdu heshiisyo badan ay gashay oo heshiisyadaasna aanay tifatirayn oo dadku aanay weli mirahoodii gurando marka waxaa la odhan karaa wax weynna waa u hagaageen wax badanna waa qabyo laakiin weli waa socotaayoo horumar horumar xoog leh baa dalka ka socda anigu waa soo arkay isla markii ay bilaabatay bishan barakeysan ee ramadaan waxaa bilaabay in hambalyo ay u diraan ummadaha muslimiinta ah qaar badan oo ka mida madaxda caalamka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka mid ah madaxdii xalay hambalyada u diray muslimiinta guud ahaan gaar ahaan soomaalida war qoraala oo ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya ayuu madaxweyne xasan sheekh waxa uu ugu baaqay soomaalida midnimo iyo inay isu naxariistaan madaxweynaha ayaa dhinaca kale shacabka soomaaliyeed ka codsaday inay ku ducaystaan bishan ramadaan nabad iyo amni iyo barwaaqo uu dalkoodu gaaro gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan madoobe ayaa isna hambalyo taa lamid ah soomaalida u diray ummadda soomaaliyeed runtii muddo badan dhabaatay kusoo jirtay alxamdulilah ramadaankan hadda ramadaanadii hore si maaragtay ki deganaashbad inaan ku soomno ilaahay ka barinaynaa nimanka dadka oo maaragtay ummadda soomaaliyeed dhibaatada ku haayo aan naxariisaynina oo afurka iyo yacni ku gaadahayo oo dhibaataydu dhibaatada ku haayo maaragtay markii ummadda khayraad khayrkaad khayraadkaas u diyaargaroobaysa oo ramadaanka u diyaargaroobaysa ayagan u diyaargaroobaya inay qashqashaan dadka dilaan dhiigooda daadiyaan dhibaatayaan waxaan leenahay wixii toosan oo islaamnimid oo ku jirta allaha soo hanuuniyo wax kalena ummadda soomaaliyeed allaha ka qabto marka ujeedadeena maanta ugu weyn aan isku baraarjinayn waxay tahay bisha ramadaanka oo nicmooyinka ilaahayna se ugu waaweyn in laga faa'iidaysto la isxasuusiyo taas unbaa maaragtay ujeedadaanada tahay ummadda soomaaliyeedna wanaagga ilaahay waafajiyo wixii dhibaato ku hayn ilaahay ka qabto madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ka mid ah madaxda soomaalida ee bilashada ramadaanta xalay ka hadlay ilaahay waxaanu ka rajaynaya inuu bishaa barakaysan ee ramadaan barakadeedana siiyo ilaahay waxaanu ku baryaynaa in dad kana ilaahay caafimaad siiyo madar khayr qabana cirka inooga shubo oon aafo lahayn wixii buka allah caafiyo wixii caafimaad qabana allah u siyaadiyo intii dhimatayna allah u naxariisto dal nabada barwaaqa horumara guurihiisa gaadha iyo qarannimadiisana ilaahay naga yeelo ilaah baynu ka baryaynaa bishaa ramadaan ilaahay idankii ilaahayna way naga aqbali ducadaa waxaa kaloo dardaarana in ramadaan loo dadaalo markaan eegno madaxda caalamiga ah boqor salmaanka sacuudiga ayaa kadib markii sacuudiga xalay looga dhawaaqay bilashada ramadaan waxa uu telefishinka ka jeediyey khudbad uu xoogga ku saaray dagaalka kaza ee israa'il iyo xamaas waxa uu yidhi waxaana xanuujinaya in ramadaantan ay sannadkan ku soo beeganto iyadoo weeraro lagu hayo walaalaheenna falastiiniyiinta oo ay dhibaato weyn haysato waxaan mar kale carabka ku adkaynaynaa in beesha caalamku ay qaadato mas-uuliyadda ka saaran joojinta dembiyadan waxashnimada ah islamarkaana ay sameeyaan aag bani'aadnimo oo ay shacabku ku badbaadayaan dhinaca dhaqaalaha ayaa bishan ramadaan ay sannadkan bilaabatay iyadoo muslimiinta dunidu ay la daalaadhacayaan saamayntii dhaqaale iyo sicir bararkii ka dhashay xanuunkii covid nteen iyo dagaalka yukrain iyo ruushka waxaa jira waddamo ay muslimiin ku nool yihiin oo ku yaalla qaaradda aasiya gaar ahaan kuwa kulaala badda basifiga oo aan laga soomin kadib markii ay arki waayeen bilashada bisha waddamada aan soomin oo berri oo talaada ah bilaabaya soonka waxaa ka mid ah austraaliya jasiiradda broneyo indoneeshiya maleeshiya iyo singabur waxaa kaloo beri laga soomayaa dalka cumaan oo dhaca cirifka bari ee gacanka carbeed jordan iyo iiraan dhinaca kale maamulka gobolka banaadir ayaa waxa uu soo saaray awaamir cusub oo ku socota ganacsatada ku nool caasimada soomaaliya inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan waxauu sidoo kale maamulka uu digniin u jeediyey dadka ka ganacsada daroogada kuwaas oo uu sheegay in laga qaadi doono tallaabo adag oo xagga sharciga ah wariyaha v o eda cabdicasiis barrow ayaa warbixintan amuurtaasi ku saabsan muqdisho ka soo diray shirkan jaraa'idda ee magaalada muqdisho uu ku qabtay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada soomaaliya sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa waxa uu uga hadlay dhowr qodob oo xiriir la leh bisha barakaysan ee ramadaan iyo sidoo kale awaamiir ku socotay qaar ka mid a ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool caasimadda ugu horreyn guddoomiye madaale ayaa amar ku bixiyey inaan la arki karin goobaha lagu iibiyo raashiinka bishil maalintii inta lagu guda jira bisha soonqaada bishaan ramadaan inaan ilaalinno maqaaxidaha inaan la furin hoteelada iyo meel kasta inaan la furinin xilliga maalintii oo soonka la sooman yahay habeenkii qofka xaq ayuu u leeyahay inuu furto ou shaqaysto xaq ayuu u leeyahay laakiin maalintii maqaaxiya lama furi karo sigaar lama cabi karo jaad lama cuni karo waxaasoo idila walba xaaraanay ahaayeen haddana bishii ramadaanaha lagu jiraa guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa sidoo kale soo saaray awaamiir ku socotay ganacsatada leh hoteelada iyo hoolalka lagu qabto xafladaha ee ku yaala magaalada muqdisho isagoo si gaara ugu sheegay in wixii ka dambeeya laba iyo tobanka habeenkii saqda dhexe aan la qaban karin wax xaflada sida aroosyada ciddii amarkaasi jebisana waxa uu ugu goodiyey inay kala laaban doonaan shatiga ganacsi ee dowladda hoose laba waxaan rabaa inaan ka hadlo hoteelada furan kowda habeennimo iyo wixii ka dambeeyo ramadaan ha ahaatay yaysan ahaanin marka la gaaro laba iyo tobanka iyo barka ama lix saac iyo bar habeennimo kadib hoteel aroos lagu dhigi karaa ma jiryo gabdhahayna waxa fasaadeeye waxay u badan tahay aroosaan aadaya iyo aroosyadan waaga loogu diiraayo aroos min maqhribki ilaa iyo lix saac hadduusan ku anficaynin uusan kugu fillaynin iska dhaaf aroos maane wax kalea ku hoos jireen marka waxaan leeyahay hoteelada aroosyada dhigaayo lix saac kadib lagu dhigaayo hoteel kastoow shatigaan kaala laabanaynaa haddii lix saac kadib lagu arko adigoo maaragtay hotelkaaga aroos iyo xaflada ay ka socdaan ugu dambayn waxa uu digniin u jeediyey dadka iibiya daroogada iyo waxyaabaha maanka dooriya waxna uu si gaara u faray ciidamada dowladda hoose in ay labalaabaan shaqooyinkooda inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan islamarkaana ay si weyn ula dagaalamaan dadka ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya iyo daroogadaba sidaasi la mid ah anshax darada iyo daroogada maanta kadib daroogo dukaankii lagu arko isagoo iibinaayo iyo isagoo lagu dhex isticmaalaayo shatigaa lagala laabanaya waana la ganaaxayaa bale mararka qaarkood waxaa go-aan ka qaadan doonaa meeshaas in la dumiyo baala la marsiiyo haddii ilaa yidhaahdo kuwa daroogada iibiyo anshax xumada kuwa samaynaayo kalaabyada meelaha lagu samaynaayo aad iyo aad ayaan u diidanna maamulka gobolka banaadir ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku jiray dadaal ay ku doonayeen inay kula dagaalamaan waxyaabaha maanka dooriya iyo daraagiska waxna uu amarkan cusub uu imaanayaa xilli la guda galay bisha barakaysan ee ramadaan dadka ku nool magaalada muqdisho ayaa dhowraya sida awaamiirtan cusub uu soo saaray guddoomiyaha gobolka banaadir ay u dhaqan galaan cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
mahadsaned cabdicasiis haatana u k muslimiinta caalamka ayaa siyaabo kala duwan u soo dhoweeya bisha ramadaan waddamada yurub xilliga la sooman yahay ayaa soo yaro gaabtay laakiin weli saacadaha ugu badan ayaa laga soo manaan doonaa warbixin ku saabsan soonka iyo britain iyo dhaqamada kala duwan ee muslimiintu ku soo dhoweeyaan waxaa inoo haya oo magaalada london nooga soo diray wariyaha v o eda qaaradda yurub cabdixaafid caawil ismaaciil galabnimadii salaadii casar ee shalayba waa la ogaaday inay ramadaan maanta oo isniin ah ay bilaabmayso muslimiinta ku nool britain ayaana toddobaadkanba u diyaargaroobaya bishan barakaysan macno gaar ah ayay muslimiinta ku nool galbeedka u samaysaa bishan maadaama oo ay ku nool yihiin wadamo aan islaam ahayn waa xilli ay dadka muslimiinta ah badankooda ku wada afuraan masaajidada iyadoo qof kastaaba badanka keeno raashiin masaajidada soomaalida ayaa ugu badan meelaha lagu afuro iyadoo dadka soomaaliyeed keenaan saambuuse iyo malawax mararka qaarkoodna bariiska surbiyaanka ah ay aballa keenaa ardayda ayaa ugu badan dadka ka afura masaajidada iyo dadka shaqaalaha ah oo door bida inay masaajidada soomaalida ay gacanta ku hayso ay yimaadaan sheekh xasan maxamuud oo ah imaanka masaajidka soomaalida ee alhuda ayaa iga waramay muhiimadda ay leedahay inay dadku masaajidka ku wada afuraan dee faa'iidada waxaa markaa runtii way badan tahay waxaa ka mid ah dadkii muslimiinta inay isu yimaadaan dad aan horeba isugu iman jirin bisha ramadaan baa isu imanaya dhalinyarada isku baranaysaan dad booyin baa isbaranaysaan waxa weye markaa waxaad dareemaysaa markaa yani isku soo dhawaansho iyo farxad baa laga dareemayaa waxaa iska jira dad markaa runtii isaga baahan dee la caawiyo oo markaa yani u baahan ama aan dee wax samaysan kar cunto samaysan karaynin dad iska shaqaalo ah oo marka kalahaya markaa intay kalaha marka dambena goor dambe soo rawaxaya waxaa kaloo faa'iidadii kamid ah dee qofkii intuu guriga kusoo afuro in salaaddii maqrib markaa waxa weye ay ku habsaamo taana waxa qofku masaajidka marka ku afuro waxa weye markaa salaaddii waxa weye markaa mar buu markaa dadkii la xidhanayaa masaajidada london dhammaantood waxaa laga tukaday salaada taraawiixda xalay bishan dadka muslimiinta ah ee ku nool britain isla maalin ayay soomeen hore waxaa mararka qaarkood u dhici jirtay in laba maalmood ay dadku kala soomaan iyagoo dadka qaarkood la sooma wadamadii asal ahaan ay ka soo jeedaan dhinaca kale muslimiinta caalamka ku nool ayaa bishan siyaabo kala duwan u soo dhaweysa waa kan doctor xasan albasri oo ka faallooda arrimaha islaamka degana dalka yeman gaar ahaana magaalada sanca oo sharxaya ustaad cabdixaafidow dalalka muslimiintu waxay leeyihiin caadooyin kala duwan dalka indonesia markaan ka bilaabo waxaa la garaacaa durbaan la yidhaahdo baduuq tobanka koowaad ee bisha ramadaanna caruurta yararka ah ayaa la fasaxaa si ay ula qabsadaan bisha ramadaan soonkeeda osbakistan habeenka koowaad waxaa la qalaa neef wan ah ayaa la qalaa oo markaa weliimo ama sab qaraabada ay asxaabtu isugu imaanayaan habeenka koowaad ramadaanka weeye dalka turkiga istanbul masjid ku yaala ayaa bisha ramadaan lasoo booqdaa oo dalkii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam a yaalla bisha ramadaan keliya ayaa la ogolyahay dalka mauritaniya aroosyada bilaha kale dhibay u dhigtaan ilaa bisha ramadaanka la gaaro soomaaliya dalalka waxay ka mid tahay laga yaqaano nabi ammaankan la yidhaahdo marxab marxab iyo ramadaan oo lagu soo dhoweeyo bisha barakaysan dalka masar iyo yemen iyo dalal kaleo carbeed waxaa caan ka noqday madfac lagu afuro laguna suxurto marka la garaaco oo la tuuro madfacaas ay dadka afurayaan suxuranayaana baraawa oo ka mid ah soomaaliya iyo dalal badan oo caalamka waxay wadaagaan in si wadar ah banaanka waxay sambuus iyo bor lagu afuri lahaa la keeno masjidkana waxa weeye darin weyn lagu fidiyo sidaasna dadkii soomalaa ay ku afuraan marka waa dhaqamo aada loo kala duwan yahay nigeria halkii qoysba waxa ay habeen kastoo ramadaana ay afurayaan qof miskiin oo faqiir ah muslimiinta ku nool adduunku waxa ay dhan yihiin hal dhibic sagaal bilyan waxaa lagu qiyaasaa boqolkiiba shan iyo labaatan dadka adduunka ku nool wadanka indonesia ayaa muslimiinta badan ku nooshahay iyaga oo ay halkaasi degan yihiin laba boqol iyo afartan milyan oo muslimiin ah dalka bakistan waa dalka labaad ee muslimiinta badan ugu badani ay ku nooshahay waana laba boqol iyo shan iyo labaatan milyan halka dalka hindiya ay ku nool yihiin muslimiin dhan laba boqol iyo koob iyo konton milyan bangaladesh boqol iyo shan iyo konton milyan oo muslimiina ayaa ku nool dalka nigeria ee africa ku yaalana boqol iyo koob iyo toban milyan oo muslimiin ah ayaa ku nool cabdixaafid cawir ismaaciil v o a ee london
aad buu umaasan yahay wariyahayaga cabdixaafid cawil ismaaciil oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay haatana qodobo ayaan qodob ka mid ah wararkeenii caalamka kuwa ugu doolka roona aan idiin dulmaro janaal sare oo ka tirsan ciidamada suudaan ayaa meesha ka saaray xabajoojin dalkaasi ka dhaqangasha bisha barakaysan ramadaan haddii buu yidhi maleeshiyada sida milatariga u tababaran ee r s f ee kasoo horjeeda aysan ka bixin xarumaha rayidka iyo dadweynaha hadalkan ka soo yeeray yaasir al cata oo ah ku-xigeenka taliyaha milatariga suudaan ayaa kusoo beegmaya kadib markii ay ciidamada suudaan guula ka sheegteen dagaalka gaar ahaan magaalada umudurmaan waqooyiga bari ee caasimada dalkaasi ee khartuum waxaa kaloo hadalka taliyahan uu jawaab u ahaa baaq ka soo yeeray golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo dhinacyada ishayaa ka dalbanayay inay xabadda joojiyaan inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan warka ka soo baxay milatariga suudaan ayaa ka dalbaday xogaga r s f inay fuliyaan heshiis bishii may ee sanadkii tegey ay ku saxiixeen magaalada jidda ee dalka sacuudi carabiya oo uu sacuudigu dhexdhexaad ka ahaa waxaa kaloo uu milatariga sheegay in hogaamiyaha r s f jenaraal maxamed xamdaan dagaalo iyo qoyskiisa aysan door ku lahayn mustaqbalka milatari iyo siyaasadeed ee wadankaasi suudaan waxaa kaloo jira ajaanib aada u tiro badan oo lagu soo waramayo inay ku xayiran yihiin dalka haiti kuwaasoo aan awoodin inay ka baxaan dalkaasi oo ay go-doomiyaan kooxo burcada oo hubaysan kooxaan ayaa xiray garoomada caalamiga ah ee dalkaasi iyagoo ku xayiray muwaadiniin ka yimid dalal ay ka mid yihiin maraykanka kanada iyo meelo kale dadka ajaanibta ah ee hayti ku go-doonsan ayaa isugu jira kuwo halkaasi u tegay arrimo la xiriira korsashada caruurta faafinta diinta iyo howlaha gargaarka haatanna qasiidadan nabi ammaanka ama ramadaantaa kusoo dhawaada
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان bishuu magaceegu bilaha u mudnaa macbuud ku ammaanay miyaa ramadaan bishuu magaceegu bilaha u mudnaa macbuud ku ammaanay miyaa ramadaan miskiin iyo taajir bishii la misoobay islaamku midoobay miyaa ramadaan miskiin iyo taajir bishii la misoobay islaamku midoobay miyaa ramadaan qofkii ka masuugi bishuu murugooda ku maaruba naarta miyaa ramadaan qofkii ka masuugi bishuu murugooda ka maaruba naarta miyaa ramadaan sidii may horay bishii muminiinta dunuubta kamay dhamiyaa ramadaan sidii may horay bishii muminiinta kamaydha dunuubta miyaa ramadaan qofkii kala miira xumaanta ka maagi bishuu ka macaasha miyaa ramadaan qofkii kala miira ka maaga xumaanta bishuu ka macaasha miyaa ramadaan
qasiidadaasi rabadaanta marxab marxab yaa ramadaan oo codkiisa lagu soo gaarsiinaya xasan sheekh muumin oo ay gadaal kala jiibinayeen kooxda gobollada waaberi ayaa idinkaga tegaynaa idaacadda waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah maxamed colad xasan farsamada waa saaxiibkay nuur xasan nuur albukhaari inta aan dib dambe hawada uga kuu kulmayna waxaan idin leenahay ramadaan mubaarak
murtadka ridoobay bishiina kalaysay munaafiqu eeday miyaa ramadaan murtadka ridoobay bishiina kalaysay munaafiqu eeday miyaa ramadaan bishiyay magowday firdowsi midhaysay jannada la mariimay miyaa ramadaan bishiyay magowday firdowsi midhaysay jannada la mariimay miyaa ramadaan ويا مرحبا بك يا رمضان